habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
ah bisha nofembar waa shan iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka biterban iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac bowle jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah dagaalla xooggan oo ka dhacay aagaarka magaalada tiyeglow ee gobolka bakool degmada tiyeglow iyaga gacan kuma hayaan annagana gacan kuma annaga labada dhinacaan ka kala degannahay annaga hadda kula hadlaya ciidanka ee degmada tiyeglow geeskeeduu joogaa iyagana gees kaley joogaa
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan somalilan oo sheegtay inay ka fiirsanayso doorka dowladda turkiga ay ku leedahay wadahadallada u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya marmarka qaarkood baa nin iska caatifadaysan ama isagu wuxuu jecel yahay dee meesha sheega marka hadduu jeebka go'aankiisa uu ku sitaa uu yahay inuu midnimo ka shaqaynayo ama soomaaliya isku keenayo macnaheedu waxa weeyaan markaa waxay ka fiirsanaysaa somalilanna haddii ay la qabto dhexdhexaadnimadii iyo fududayntii iyo kaalinta ay ku lahaayeen wadahadalla soomaaliya iyo soomaaliya shirkadda jabuuti airlines oo duulimadyo ka bilowday soomaaliya
maxkamadda sare ee racfaanka masar oo joojisay xukunkii dilka oo hore loogu riday madaxweynihii hore ee masar maxamed mursi sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijka umuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka dad tiradoodu ay ka badan tahay sagaashan kun oo qof oo ay ka mid yihiin ugu yaraan labaatan kun oo carruurah oo dugsiyo dhiganayay ayaa ku barakacay dagaallo u dhexeeyey kooxaha magaalada gaalkacyo ku dagaalamayay bartamaha soomaaliya halkaas oo dagaaladu ay u dhexeeyeen maamulada galmudug iyo puntland sida ay ku sheegtay war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda yunisef war-saxaafadeedkaasi yunisef waxaa intaasi ku dartay inay aada uga walwalsan tahay kumanaanka carruurta ee soomaaliyeed ee dugsiyada uga maqan dagaalka toddobaadyadii socday halkaa ka dhacayay dhammaan dugsiyadii ku yaallay magaalada ayaa la xiray taasoo saameyn ku yeelatay labaatan kun oo carruura iyo dhallinyaro isugu jira macalimiinta ayaa macalimiin ayaa ku dhaawacmay afar dugsiyo oo ku yaalla gaalkaxyo ayaa dhibaato soo gaartay sida war-saxaafadeedka lagu sheegay yunisef iyo yunisef iyo la howlgaliyaasheeda ayaa saameynaya ayaa waxay samayn doonaan goobo ammaan ah oo si ku meel gaara ay wax ugu baran doonaan carruurta sida war-saxaafadeedka lagu yidhi sidoo kale war-saxaafadeed qoraal ah oo ay soo saartay hay-adda amnesty international ee xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay saraakiisha dalka dowladda kenya ay ku qasbayso dadka soomaalida qaxootiga ah ee ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab inay dib ugu noqdaan soomaaliya halkaas oo ay khatar ugu jiraan inay ku dhintaan ku dhaawacmaan qalalaasaha ka jiro dalka dowladda kenya ayaa waxa ay ku dhawaaqday bishii meey inay xirayso xerada saddexaad ee ugu weyn caalamka halkaas oo ay hooyi u ah kun oo dad ah oo badankood soomaali ah iyaga oo soo qaatay inay caqabad ku yihiin arrimaha amniga dhaqaalaha iyo deegaanka taas oo ay dheer tahay taageero la-aan beesha caalamka ah wasaarad war-saxaafadeedkan ayaa waxaa lagu sheegay in dadka qaxootiga ah ay u dhexeeyaan dhibaato iyo qarax saraakiisha dowladda kenya ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedkan inay ka guureen xerada iyadoo aysan jirin wax kaalmo ah oo la siiyo sida uu sheegay ku-xigeenka amnesty amnesty waxa ay sheegtay in dhadhaab ay booqdeen bishii agosto halkaas oo ay konton iyo lix qof ku wareysteen qaxootiga in ka badan soddon iyo shan qofna ay shir kula galeen waxaana ka mid ahaa dadkii ay hay-addu wareysatay laba wiil oo walaalaha oo shan iyo toban jir iyo siddeey toban jir ah kuwaas oo markii ay aadeen soomaaliya dib uga soo noqday kadib markii la dilay aabahood bishii januari ee sanadkan
madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa durbabad soo jiitay aragtiyo iska soo horjeeda kadib markii uu xushay xubnaha la shaqayn doona qaarkood ee aqalka cadna joogi doona waxaa xubnahaasi uu magacaabay ku jira kuwo xagjiriina oo dhinaca midig aad ugu janjeera maalmo uun kadib markii uu xilkaasi ku guulaystay ayuu trump waxa uu rains brevis u magacaabay inuu noqdo madaxa shaqaalaha ee aqalka cad kaasoo hore uu ahaa madaxa xisbiga jamhuuriga madaxa shaqaalaha aqalka cad ayaa aalaaba maareeya cidda uu madaxweynuhu la kulmayo isagoo sidoo kale sameeya sida kale ajandiyaasha uu madaxweynuhu ku shaqayn doono sidoo kale trump ayaa u magacaabay madaxii iskudubiridka ololihiisa inuu noqdo maareeyaha istaraatiijiyadda ee donald trump
kulanti wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad warkaa ka dhagaysanayseen waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed oo isgarabsanaya ayaa duulaan ku qaaday degmada tiyoglow ee gobolka bakool sida uu sheegay xildhibaan ibraahim xasan buule oo ka mid ah hoggaanka duulaankan ma jirto cid gacanta ku haysa degmada tiyoglow wakhtigan xaadirka ah xildhibaan buule oo aan kula xidhiidhay qadka telefoonka ayaan ugu horreyn weydiiyey bal xaaladda dagaalka
bismillahi raxmaan raxiim alow xaaladda dagaalka tieglow ciyaantan tieglow maalintii sabtiga aheed ayaan kasoo tagnay xarunta degmada bacool ayaan kasoo tagnay waxaan soo dhex marnay sagaashan kilomitr oo ah shabaab ku dhex taalo iyadoo aan cid ajanabi aanala jirin maalinba meel baan soo maraynay targetkeenu wuxuu ahaa degmada tieglow oo shabaab uu qabsaday mar dhow ciidamada etoobiya markay iskaga baxeen shacabkii uu barakacay ayaan usoo kacnay in shacabka beledkoodii iyo dhibaatada lagu hayo ay ka dulqaadno maxaa idinkaga hagaagay marka inaad ka dulqaadaan dhibaatada aad sheegtay in dadka lagu hayo walow waa ogtahay kolley un annaga wixii tabarteena waan dadaalaynaa degmada tieglow shalay galab dagaal baa ka dhacay degmada gudaheeda galabtii iyagana waxbaa kaga dhintay anna afar qof baa iga dhaawacantay ayagana sagaal qof waa ka dhaawacay kow iyo toban qofna way ka dhimatay saakadii hore halka saac markay ahayd ayayna soo weerareen dagaal culusaa ka dhacay marka xaalka meesha dagaal culus baa meesha ka dhacay adinka ayaa gacanta ku haya miyaa tieglow degmada tieglow iyaga gacan kuma hayaan annagana gacan kuma annaga labada dhinacan ka kala degannahay aniga hadda kula hadlayo ciidankay degmada tieglow geeskeeduu joogaa iyagana gees kaley joogaa xildhibaan ibraahim dadka ku dhagaysanaya waxay isweydiin karaan inaad ka soo dhaqaaqdaan caasimadda gobolka bakool adinkoo u socda inaad culayska ka dulqaadaan dadka degan tieglow sida aad sheegtay haddana aad soo dhex martaan sagaashan kilomitir oo ay al-shabaab haystaan maxay micno ay samayn kartaa waxay micno ay samayn kartaa sida aad og tahay muddooyinkan badan waa og tahay ciidamo soomaaliyeed intay iskooda usoo baxo dalka soomaaliyeed ee ciidamada koonfur galbeed oo ismahaysanaya ayay ahaayeen meel walbo aan soo maraynana shabaabka waan ka ceerinaynay waan soo dhex marnay saas ayaan ku imaanay degmada tieglow marka tieglow adinkii ma haysaan tieglow intii u dhexaysana al-shabaab baa hayso marka see aad dadka sida aad sheegtay culayska saaran oga dulqaadi kartaan walaalow dadaalka wuu jiraa waa laga dulqaadi karaa wax walboo laisku dayo waa laisku qaadi karaa marka qofka asiga bir kama samaysano waxaan waa xeelo dadaal weeye marka nimankan waa in laiska dhiciyo ma ahan howl kale ay leedahay ma jirto tirada aad sheegtay in al-shabaab ay ka dhimatay ee koo iyo tobanka iyo dhaawaca ee shalay maxaad ku xaqiijinaysaa waa ognahay taas waa lama waa la ogyahay taas waa xaqiijinayaa laakiin tan maanta ah labada dhinacba dhaawac dhimasho way jiraan qorshihiinu muxuu yahay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeedba qorshaheen wuxuu yahay meel walba ay joogaan inaan weerarno kana kicino shacabka soomaaliyeed aan badbaadino kaasina waxa uu ahaa Ibra- xildhibaan ibraahim xasan buule oo qadka telefoonka iigu warramayay isagoo ka hadlayay duulaan wadajira oo ay qaadeen ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa koonfur galbeed
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a intiina dhegaysatay bilowgii bishan idaacadeheennii waxaanu sii daynay waraysiyo dheer oo aynu la yeelanay safiirka turkiga u fadhiya soomaaliya danjire olgan beker oo uu kaga hadlay mowqifka turkiga ee somalilan ku aadan innagoo hadda idin maqashin doona jawaabta ay somalilan ka bixisay waraysigaasi bal marka horese aan dib idin xasuusiyo qayb ka mid ah safiir olgan beker waxa uu ka yidhi arrinkaas Yani biz bildiğiniz gibi e, Somali ile Somaliland arasındaki e, sorunların görüşmeler yoluyla hani çözüme kavuşturulması yacni annaga sida aada la socotaanba xalinta mushkiladaha soomaaliya iyo somalilan waxaanu u maraynaa dariiqa wadahadalka hadafkeennu waa hagaajinta wadajirka soomaaliya sidaasi daraaddeed laga soo bilaabo sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii ilaa iyo hadda waxaanu martigelinay wadahadallada soomaaliya iyo somalilan welina mowduucaasi shaqadiisa waan ku guda jirnaa arrinta noogu muhiimsan ayaase ah wadajirka iyo midnimada walaalaheenna soomaaliyeed waxaad hadda ka dhawaajisay wadahadallada soomaaliya iyo somalilan waxaana la soconnaa in muddooyinkii dhowaa aanan la qaban wadahadallada labada dhinac maxaa xog ah oo aad ka haysaa Ee, görüşmeleri bir süredir yapamadık doğru. Ee, çünkü e, Somali tarafında bir seçim süreci başlamıştı. Ee, seçim süreci içinde de wadahadallada Ee, muddo dheer ma görüşmelerin, qabsoomin ee, taasi waa run yapılamayacağı sababtoo ah yani dhinaca yapılan soomaaliya anlaşmalar- ayaa waxaa la galay xilliga doorashooyinka markaa dowladda soomaaliya waxay sheegtay inaanay munaasib ku ahayn in wadahadallada ay furmaan iyadoo lagu dhex jiro wakhti doorasho somalilan xitaa taasi waa ay aqbashay marka maadaama labada dhinac ay raalli ka wada yihiin wadahadallada waxaan dib ugu dhignay doorashooyinka kadib waana wax macquul ah waayo doorashooyinku ha dhacaan xukuumad cusub ha timaado kadibna aan wadahadallada wajahno iyada oo labada dhinac ay si wanaagsan u soo diyaargaroobeen mudane olgaan beka
haddaba xukuumadda somalilan oo ka jawaabaysa waraysigaasi safiirka turkiga ee soomaaliya ambasador olgan becker ayaa sheegtay inay ka fiirsanayso doorka dowladda turkiga ku leedahay wadahadallada u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan ahna kusimaha wasiirka axmed aadan ismaaciil oo shir jaraa'id oo uu shalay ku qabtay hargeysa kadib u warramay wariyaha v o eda ee barqad kaariye ayaa hadalka safiirka ku tilmaamay mid mid qalqalgelin kara wadahadallada waxaana uu intaa ku daray inay qoraal ay arrintaasi xaqiijin kaga doonayaan ay u direen dowladda turkiga marka runtii safiirka inay la qabaan dee xukuumadda ama dowladda turkigu war baa noogu laaban laakiin haddaan isaa safiirka laftiisa waxaad moodaysaa inaanu gadaal ka soo gaaray aanu war ka haynin siday u wada- u bilowdeen wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya wadahadalladan somalilan iyo soomaaliya waxay ka dhasheen waxa weeyaan shirkii labadii kun iyo labaiyo tobankii bishii february ama sanadka bishii labaad saddex iyo labaatankeedii london lagu qabtay ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan la ka qaybgelay xisbiyada mucaaridkii marka wadahadalladu waxay ahayd in aayaha laga wada hadlo tarkigu mar dambe uu soo galay labada kun iyo saddex iyo tobankii bishii afraad buu soo galay abril buu soo galay afar shirna waa lagu qabtay mar walba isagu wuxuu ahaa fududeeye facilitator buu ahaa inuu isku kaayo keeno ay dabeetana wada hadlaan somalilanna wadahadallada waxay u gashay soomaaliya u gashay in ay markaasi kala gurtaan oo laba dowladood walaalaha oo madax bannaan oo ay iyo inay somalilan iyo ummaddeedu xaq u leeyihiin aaya ka tashigooda in markaasi dee lagu soo gebagabeeyo warkeedu ku laaban muxuu yahay markuu ku hadlayo safiir u qaabilsan eh, eh, dowladdaasi eh, afkii dowladda turkiga markaad arrimaha diblomaasiyadda eegtana afkii dowladdiisu ku hadlaya warkeediin laaban muxuu yahay horta dee anigu warka la waraysta ee wariyo waraysanayo su-aasha afka u geliya anigu waxa weeyaan waa safiirooda waan ogahay inaanay arrintu beersanaan noqonaa ama aanu fikir shaksi aadnanin laakiin waxaanu caddaynayna oo marmarka qaarkood baa iska dhacda adduunyadan aynu ku nool ama diblomaasiyaddaba in lagu degdego maaha marmarka qaarkood baa nin iska caatifadaysan ama isagu wuxuu jecel yahay dee meesha sheega marka hadduu j- jeebka go-aankiisa uu ku sitaa uu yahay inuu midnimo ka shaqaynayo ama soomaaliya isku keenayo macnaheedu waxa weeyaan markaa waxay ka fiirsanaysaa somalilanna haddii ay la qabto dhexdhexaadnimadii iyo fududayntii iyo kaalinta ay ku lahaayeen wadahadallada soomaaliya iyo soomaaliya marka dhinac bay noqonayaan waxaanu ka warsugaynaa ama ka dhursugaynaa inaanu la xidhiidhnay in qoraal aanu gudbinay safaaradda qowsuliyadda turkigu ay ku leedahay somalilan ayaanu ka warsugaynaa oo official janaalkii baanu marnay inay la qabaan mowqifkaasi waay wasiir waxaa tidhi wadahadallada waxaa loo furay ka wadahadalka aaya ka tashiga somalilan iyo soomaaliya haddii sidaad sheegtay somalilan aaya ka tashigeedu iyo waxay u- wadahadallada u gashay ay ahayd in aqoonsi ay hesho ay kala madax bannaanaadaan soomaaliya soomaaliyana had iyo jeer say ku celcelisay madaxdeedu ay u galeen in la mideeyo somalilan iyo soomaaliya haddiiba turkigii dhexdhexaadinta ku jiray oo aragtidaasi dowladdiisu la qabto ninkaa safiirkaa oo iyana qaateen doorka ah annaguna waxaanu raadinaynaa midnimadii somalilan iyo soomaaliya Eh, marka arrinku muxuu noqonaya dee horta runtii waxa u galeen dowladda tarkigu ay gadaal bay taraankan ka soo boodeen wadahadalladan bay ka soo raaceen ama wadahadalladan mar dambe soo galeen marka iyagu wadahadallada waaniga ku seelay facilitation un baha waxay ahayd fududayn doorkoodu waxa intaasuma inay isku kaaya keenaan laakiin iminka markii dambe waxay somalilan iyo dee soomaaliya baa laga fikerayay bal inuu dowr dhexdhexaadin qaato oo mediator noqdo iyo dowlado kale lagu soo daro haddii mowqifkaasi markaasi ay caddaato inay dowladda tarkigu ay go-aankaasi jeebka ku sidato oy already go-aan soo gaadhay dee waxay noo dhexdhexalisaa meesha ma yaallaba marka taasi waxay u taallaa xukuumad wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda somalilan gebi ahaanba iyo ummadda reer somalilan iyo dowladda somalilan ayay u taallaa waa qofkay ka qaadanayaan hadduuba sheegayo ay la qabto go-aankaasi inuu ku jiro marka midnimadan madaxdu way sheegayaan midnimo maahae way ku riyo maalmeedkii dee awalba sheegi jireen oo taas anagu dhawaato marin way eh, marka laga hadlayo wadahadallada somalilan eh, iyo soomaaliya xukuumadda aad ka tirsan tahay madaxweyne zealanyo lixdii sane u dambeysay joogtay iyada ahayd ciddii wax ka bedeshay furtay ogolaatay gashay marka laga hadlayo marka mowqifka laga qaadanayo ama aad so- xukuumad ahaan ka qaadanaysaan doorka turkiga ku yeelanayo wadahadallada En, wadatashiga kasuko door noocmaabaad filaysaa in somalilan iska taagayso horta runtii een, taasi way iska caddahay barhadow waxa weeye, haddaanu tarkigu uu dhexdhexaad ka ahayn wadahadallada somalilan iyo soomaaliya oo uu dhinac yahay iminkaba xagga mucaawinooyinka iyo waxyaabaha humanitarianka de waxa lagu eedeeyaa inaanu dhex ka ahayn oo xaggaa u sadburiyo ilaa wuxuu sheegay inay laba milyan oo kaasha bishii siiyaan oo ay ku kabaan barjadka marka soomaalilan inay deeqday siiyaan oo de walaalahooda weliba ka- xidhiirkoodu soomaaliya mayna soomaaliya ba xidhiirka cudbaaraya dowladda ismaaliyiinta la yeelan jirtay ay ahayd maadaama ay marka horeba taa lagu eedanay de hadday tanna ku darsadaan oo siyaasiyan dhexdhexaad ka noqon waayaan wadahadallada soomaaliya iyo soomaaliya oo ay ixtiraami waayaan xaqa ay u leedahay iyo xuquuqda dadka soomaaliya u leeyihiin ka tashiga aayahooda ay ixtiraami waayeen de marka waa laga tashanaya ka hor dhici maayo go-aanka laga gaadhay dadka qaar waxay qabaan ama isweydiinaya fikir ah haddiiba isagoo doorka dhexdhexaadinta leh sidaad adiguba sheegtay iminka caawimada iyo dhaqaalaha iyo taageerada soomaaliya siinayay adiguna sidaad imika tidhi ay somalilan ka qatanayd somalilan markaa wixii qasbayey inay wadahadalladaasi gasho muxuu ah saaxiibada somalilan iyo de- iyo iyo dadka daneeya inay somalilan si- ama daneeya siyaasadda soomaaliya iyo soomaaliya iyo saaxiibada somalilanba intuba waxay de aynu ku talinayaan ama aynugu raacsanayn inaan wadahadallada ka midhagi dhalino marka waxyaabihii badnaa ee ay doonaysay dhabbihii inay ku xaqiijinaysa ama hada- hadafkeeda ay ku gaaraysay ujeedooyinka ku gaari lahayd ayuu ka mid ahaa wadahadalladan in soomaalilan iyo soomaaliyaba lagu eego markana inay inay qaato geesinimada iyo dhiirilaanta waxa qaatay xukuumadan marka waxa weyaan anagu waanu wadaynaa waana naga go-anta in wadahadallada laga midho dhaliyo laakiin wadahadalladu in midnimo loogu wada hadlayo maaha waxa weyaan si loogu kala tegi lahaa somalilan shan iyo labaatan sannadood bay jirtay meelay ku noqonayso mid- ula midoobaysana ma jirto waa doonista iyo rabitaanka shacabigayga ay ku muujiyeen marka anagu waxaanu ku shaqaynaya rabitaanka shacabka iyo doonista waxaad moodaa safiirka iyo ragga kale siyaasiyiinta ee lamid ah inay markay meel kale ka soo galaan inay kharkhar geliyaan nabadgelyada ay somalilan inay u miciin badaan oo ma keenaan inay kalsoonida lumiyaan xukuumadda soomaaliya iyo shacabkeeda marka af- waxa weeyaan afkan uu ku hadlaya safiirku dee waxa weeyaan waa afkii mas-uuliyiinta xamar ay ku hadli jireen ama muqdisho ka tali way goormaa rajaynaysaa inaad jawaab ka heshaan markaa dowladda turkiga ee qoraalka u qortay waxay waxay ku xidhan tahay dee iyagu si ay uga soo jawaabaan
wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan ahna kusimaha wasaaradda axmed aadan ismaaciil oo waraysi siinayay wariyahayaga v o eda ee magaalada hargeyso barkad kaariye
guddiga doorashada iyo beesha caalamka ayaa weli ku cadaadinaya maamulada dalka iyo ergooyinka doorashada inay ku dadaalaan ilaalinta doorka haweenka ee siyaasadda gaar ahaan inay haweenku ay ka helaan dowladda soo socota soddon boqolkiiba kootadii loo dhigay meel aqalka aqalada sare iyo kan hoosena ay ku yeeshaan boqolkiiba soddon qaybtii labaad warbixinno ku saabsan doorka haweenka ee labada aqal waxaa inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa waryahayaga magaalada muqdisho saynab abuukar sida qorshuhu yahay meelo badan oo ka mid ah xarumaha ay ka socdaan doorashooyinka dalka ayaa la filayaa in dumarka ay kasoo dhex muuqdaan aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka si la mid ah aqalka sare horeydaan afar sano u fadhiyay aqalka cus- eh, aqalka hadda maxaa ahayd la niyad garaynayo shaqadii aan shalay qabanayay ayaan qabanayaa qof ku cusub ma ihi halkii aan wax ka qaban jiray inaan laba jibaaro mahayna dibna uma dhacay hadduu ilaah raalli ka dhigo sacdiye careys ciise oo ka mid ah haweenka ku guulaysta aqalka hoose ee baarlamaanka doorashooyinka ka socda deegaanada puntland ayaa v o a u sheegtay inay ka go-on tahay dumarka sanadkan sidii ay u meelmarin lahaayeen qoondada haweenka loo xadiday iyada oo xubinimo xildhibaannimada baarlamaankana kula tartantay dumar kale inkastoo ay hore kaga tirsaneyd baarlamaankii hore aad iyo aad waxaan ugu mahadinayaa horta odayada maxaa ahayd na soo saaray midda xigto dumarka waxay u soo galeen maxaa ahayd dhib badan iyo inay soo saartaan boqolkiiba soddon ayagoo muujinayo waxay shalay qabteen waxaana idiin caddaynayso waxaan shalay qabtay maanta ragga ayaa u badan waxa meesha fadhiyo codka na siiyey waxay qiimeynayaan shalay waxaan u qabanay waxaa jira walwal ah in labada aqal ay soo gasho kuraasta dumarkii loogu talagalay iyadoo meelaha qaar loo asteeyey inay kula tartamaan dumarka si loo xaqiijiyo in dumarka ay kusoo baxaan hase yeeshee waxaa jira dumar goobaha qaar rag kula tartamay iyo kuwa isaga baxay doorashada xilligii ay dhici lahayd inkastoo ay buuxiyeen shuruudihii doorashada sida ayaan daahir canshuur oo ka mid ahayd musharaxiintii u ordayay xubinnimada baarlamaanka aqalka hoose qaybo ka tirsan kuraastii lagu doortay magaalada cadaado markii aan u socday inaan ku tartamo kursi gabdheed meeshiina uunan oolin oo aysa jirin waxaan diiday oon doorashada u diiday in aan la igu tijaabinin oo aanan jebin shuruucdii loo idmaday iyo hanaankii sharciga boqolkiiba soddon waayo gabadhu markay nin la tartamayso waa in kursigii gabadha uu meel yaallo gabadha kale xor bay u tahay inay la tartanto
meelo badanoo doorashooyinka ay ka dhaceen waxaan la soconnaa in dumar badan ay rag la tartameen islamarkaana ay ka adkaadeen ma moodaa inaad adiga fursada dayacday islamarkaana natiijo aan la gaarin kasii hordhacday lama dhihi karo taas waaye kursiga aad ku tartamayso marka horeba waa inuu yahay kursi xalaalah anigu kamaba cabsanayo waanan ogahay inaan ka rayn karanin hadduu alle idmo laakiin marka aan aniga mar kastoon inta imaanayo waxaan u imaaday cadaaladda inaan xaqiijiyo marka anigoo cadaalad raadinaya inaan dulmi aan sabab u noqdo ma doonayo kursiga aan ku tartamayo waa inuu yahay marka horeba kursi sistamka dhex yaala ee loo dhan yahay ee shuruucdii loo idmadale dee ma jebinayo ruulka aniga war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga doorashooyinka federaalka iyo guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka ayaa lagu sheegay in doorashooyinka ka socda xarumaha qaarkood aan laga tixgelinin kuraasta qoondada haweenka hase yeeshee guddigu uu dib u eegis ku sameyn doono hirgelinta qoondada haweenka haddii ay caddaato in qabiilada leh saddex kursi oo saddexdoodiiba rag ay kusoo baxeen in natiijooyinkii soo baxay ee kuraasta loo codeeyey ay ku imaan karaan isbedel mar walbaba ma aha inaan annaga wax qaadno naloo fiiriyo in nala qaadaan rabne mana noo muuqato meel walbaba kuraasta waxay ku socotaa in raggii la hormariyo oo moodid in kuraasta la kala boobaayo hadhow markii tartan dhaco doorasho dhacdo hadalkeed baddaa maxaad haysataa haddii waqtigii wix lagu dhex jirayba ama hawshii lagu dhex jirayba ay ku garab marto ma u malaynaayo aniga bersentajka waxaan leeyahay ma u malaynayo inaan sidaan rabna aan heli doono naadiye suufi cabdi oo ka mid ah guddiga loo xilsaaray hubinta kootada dumarka ayaa v o a u sheegtay in walwal badan ay ka qabaan hirgelinta qoondada haweenka sidii loogu talagalay marka la eego sida ay haatan wax ku socdaan annaga waa sheegaynaa dadka aan u sheegaynana waa dadka aan ka soo caalweyna go'aankiina ayaguu ku laabanaya laakiin annaga ka niyad ahaan waxaan diyaar u nahay raalli aan diyaar u nahay meel walbaba qofkii ay qusaysayna inaan u sheegnoo nidhaahna ka joog gabadhiina gacanta aan soo qabanno oo aan nidhaahna meel heblo tag meel heblo tag meel heblo tag aan u tilmaanno iyo inaan uruurinoo aan nidhaahna war common voice cod midaysan ku wada hadla kadibna go'aanka ugu dambeeyey iyo qoraalladeeniina aan u gudbino meeshii ay asalba kasoo quruntay haanta oo ahayd sarta kasoo quruntay oo ahayd inaanan markeenii horeba meesha nooloo kugu heshiinayo bayaanka nooloo kusoo saaraya aanan decision making fadhinin ay ahayd qoondadaan wax cirka ka yimid oo layska tuuray ay ahayd meeshaas unbay ku biyo shubanaysaa arrinteen annaga waxay leedahay wax sheegis dadka inaan dhagahooda soo jeedino u sheegno meelahay arrimaha maraayaan la hadalno shacabkeenna si kastoo ay tahay doorashooyinka sanadkan oo ku salaysan hanaanka awood qaybsiga beelaha ee afar dhibic shanta waxa ay dumarku u arkaan mid caqabad ku ah maadaama kuraasta dumarka aanay qabiilka ka madax bannaanayn aniga marka horeba waxaan ku socday gabar nidaamkeed sharuudihii waan buuxiyey warqadii waan qaatay for example soomaalida waxaa layidhi four point five waaye anigu qabiilaan ka tirsanahay qabiilkeenu saddex kursi ay leeyihiin sida sharciga saddexda kursi waxaa waaye in ugaasku uu u yeero beelaha saddexda kursi markuu u yeero uu u sheego ilaan sibinaarka iyo shuruucda asagaa la soo siiyey in gabdhaha ergada lix iyo toban ay ku leeyihiin saddexda kursina mid ay gabar tahay asaga waxay ahayd inuu u yeero saddexdii ee, qolo ay ka tirsanaayeen uuna u sheego fariinta uu xambaarsan yahay arrintaas ma dhicin maxay ahaato annagana markii aan meesha tagnay oon guddigii doorashada u tagnay oon nidhi waxaan u baahannahay kootadii gabdhaha in la sameeyo oo xataa aan xoogaa yar qaar ka mida waxay nagu qanciyeen ooy noo sheegeen oo gudoomiyaha ku-xigeenka guddiga doorashada ay noo sheegtay oo gabara weliba in kursigii gabdhaha uu meel yaallo kuraastaana aysan kala tartamaynin saas daraaddeed wixiini meel bay yaalaan naga warsuga ay tiri waxaan ogaanay oo aniga aan ogaaday in arrintaas aysan waxba ka jirin oo ay tahay mid la ysku qaldaayo intaa haynoo joogto qeybtii ugu dambeysay laba warbixin oo aynu kaga hadlaynay doorka siyaasadda haweenka sanadkan doorashooyinka dalka ka socda kulanti dambe nabadgelyo aad ayay u mahadsan tahay saynab abukar oo inoo soo jeedinaysay barnaamijkaasi dhegaystayaal haatanna kusoo dhowaada xididada dareenka iyo ismaaciil yare iyo barwaaqa qalanjo
Jackpot!
halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal qaybihii dhexe idaacadda ayaanu soo gaarnay goordhow waxaad dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan wadaxaajoodyada nabadda ee gaalkacyo warbixin ku saabsan maxkamadda sare ee raxfaanka masar oo go'aamisay in la joojiyo dilkii lagu xukumay madaxweynihii hore maxamed mursi iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo mar kale aan idin dumarno dad tiradoodu ay ka badan tahay sagaashan kun oo qof oo ay ka mid yihiin ugu yaraan labaatan kun oo carruura oo dugsiyo dhiganayay ayaa ku barakacay dagaalka ka dhacay magaalada gaalkacyo dhowanahan sida ay war-saxaafadeed ku sheegtay hay-adda yunisef yunisef waxay intaasi ku dartay inay aada uga welwelsan tahay kumanaanka carruurta ee soomaalida ee dugsiyada uga maqan dagaalka aawadeed ee magaalada gaalkacyo ka dhacayay waxay sheegtay in yunisef iyo la howlgalayaasheeduba ay samayn doonaan goobo ammaan ah oo si ku meel gaar ah waxay ugu bartaan carruurta
war-saxaafadeed qoraala oo ay soo saartay hay-adda amnesty international ee xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay in saraakiisha dalka dowladda kenya ay ku qasbayaan dadka soomaalida ee qaxootiga ee ku jira xeryaha qaxootiga dhadhaab inay dib ugu noqdaan soomaaliya halkaas oo ay khatar ugu jiraan inay ku dhintaan ku dhaawacmaan qalalaasaha dalka ka jira dowladda kenya ayaa waxa ay ku dhawaaqday bishii mey inay xirayso xerada saddexaad ee ugu weyn caalamka halkaas oo hoy u ah laba boqol iyo siddeetan kun oo dad ah oo badankoodu soomaali ah iyaga oo soo qaatay inay caqabad ku yihiin arrimaha amniga dhaqaalaha iyo deegaankaba taas oo ay dheer tahay taageero la'aanta beesha caalamka habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaly com magaalada gaalkacyo waxaa weli ka socda dadaalada lagu doonayay in xal waafi ah loogu gaaro colaadda soo noqnoqonaysa ee magaalada gaalkacyo waxaa magaalada maanta ka dhacay kulamo ay goobjoog ka ahaayeen ra-iisul wasaareha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay michael ketin wariyaheena gaalkacyo cabdiwaahid macalin ishaakh ayaa warbixintan goordhow inoo soo diray guddiyada labada maamul ee puntland iyo galmudug ee loo xilsaaray kala qaadista ciidamada isku horfadhiya dhanka galbeed ee xaafadda garsoor iyo ka hadalka waxyaabaha laysku hayo ayaa kulamo gooni gooniya kula garoonka diyaaradaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wadahadalka labadu guddi oo aada u qoto dheer ayaan weli laga soo saarin qodobo ay gaareen hase ahaatee wararka hoose oo v o e da ay ka helayso halka kulamada ay ka socdaan ayaa sheegaya in laysku fahmi laayahay qodobada qaar waxaana taasi ay keentay in maantay magaalada gaalkacyo uu soo gaaro ergeyga gaarka ee qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan michael kiitin si uu dhinacyada isugu soo dhoweeyo suldaan cabdinaasir jaamacseed ayaa dhaliilo ka muujinaya wadahadallo dhowr jeer ay wadagaleen dhinacyada gobolka isku haya balse waxa uu soo dhoweynayaa heshiis horaantii sagaashamaadkii suurtageliyey in gaalkacyo si nabada lagu soo wada dego heshiiskaas ayaa waxaa lagu soo wada degay magaalada gaalkacyood in dadkii ay wadameeshooda kusoo wada laabtaan maadaama ay ahayd magaalo yani magaalo la wada lahaa oo la wada deganaa dowladihii soomaaliya iyo guud ku horeeyey iyo dowlad la-aantii soomaaliya xornimo iyo caalanba haysan lawada deganaa in dib laisugu soo celiyo odayaashaas allah naxariisto rag waxgarad ah oo taariikhyahan taariikhyahan ay ahaayeen wixii ka dambeeyey si caadi iyo dagaallo badanna ay ka dhadhaceen ayaa maanta loo wada deganaa waxaa la socotaa labadii hadda jeer ugu dambeysay dagaalkii beesha caalamka iyo soomaalida inta kale isugu soo baxeen oo noofembarka lasoo dhaafay iyo dabeeqa december meeshaan ka dhacay heshiis baa la galay afar qodob ahaa xabadda in la joojiyo ciidanka lakala qaado bulshada qaxday soo laabato deedna wadahadal la galo qoto dheer oo dhibaatada waxaa keenahaya iyo qaabka loo heshiin karo in la helo oo la darmiriyo ayay ahayd nabadoon cabdisalaam maxamed cabdille ayaa soo dhoweynaya wadahadalka dhinacyada galmudug iyo puntland uga bilowday gaalkacyo si xal looga gaaro colaadda u dhexaysa aad baan usoo dhaweynaya runtii wadahadalada iyo nabadeynta iyo shirarka ka socda iyo dibashisiinta gobolka aad iyo aadna waxaan ugu hambaliyeenayaa labada madaxweyne go-aanka ka gaadheen iyo guddiga la magacaabay iyo nabadgelyada ka jirta iyo wanaagga ka jira aad baan ugu hambaliyeenayaa runtii hambaligaan leeyahay aadna waa usoo dhaweynaya kawaxgarad ahaan inkastoo dadka gobolka wada degan ay soo dhex mari jireen dagaallo ku salaysan daaqa iyo biyaha haddana dhowrkii sane ee lasoo dhaafay isku dhacyada gobolka waa ay ka duwanaayeen waxaana dadka qaar ay qabaan in dagaalada soo laablaabtay loo dhanan rogay siyaasad waa kan cabdinaasir jaamacseed
waxay kala duumahayaan waxay kala duumahayaan dad badan oo soomaaliyeed horta marka hore waxaan ku hormaro dhibaatadan hadda marka marka dambe soo laxaadatay waa dhibaato siyaasiyan ah hadda ummad badan oo soomaaliyeed ayaa gaalkacyo waxna ka ogaatay indhahana ku haysa beesha caalamka wax ka ogaatay indhahana ku haysa annagu haddii aan iscilibirrin weyna anoo ka xun inaan annagu hawsha iyada dhammaysano haddana beesha caalamka dadka ka socda iyo dadka soomaaliyeed oo xaaladan xoogaalka u noqday ayaan rajo fiican ka rabaa inay runta kala sheegaan oo cidda wax bursanaysa iyo cidda wax diidaysana ay arkaan oo xaqiijiyaan kana qabtaan insha allah nabadoon cabdisalaan ayaa dhinacyada gobolka ugu baaqaya ka shaqaynta nabadda isaga oo tilmaamay in dagaalka laga dhexlay dib u dhac bulsho dagaalo waa dhacay dib waa dhacday runtii qolana hadda ku eedeyn bay oran mahay qoladaas joogtama laakiin hadda waa waxa weeyaan dhibataas waa dhacday caanadaasa gabadha la qabtaa baa la yidhi hadda iyo dan nabad baa daqdaan nabad ugu gudubno xaaladuna hadda waxay muuqataa in xooga ay degan tahay magaaladu dee nabaddaa naas luugale cid gaalan anugu farta ku fiiqi maayo laakiin nabaddaan ka washaqayna kulligeena u istaagno sida maanta u hergesada nabaddaan si aan baqaadno ganacsatadii hore waxgaradka waxaa ugu bogaadinaya inay ka shaqeeyaan horumarka iyo wanaagga iyo qarannimada iyo jiritaanka iyo daris wanaagana ilahay in laga baqaa loo baahan yahay dadka maanta barakacayna la soo celiyo waxyaalo badan baa maanta waxa weya runtii caqabad noqday xagga waxbarashada adeegii ganacsiga dhammaan marka in laga washaqeeya waa loo baahan yahay marka cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
maxkamadda sare ee racfaanka dalka masar ayaa go'aamisay in la joojiyo dil in lagu rido madaxweynihii hore ee masar maxamed mursi iyo shan hogaamiye oo kale oo ka mid ah ururka ikhwaanulmuslimiin maxkamadda ayaa amartay in mursi iyo shantaasi hogaamiye mar kale dib loo maxkamadeeyo sanadkii hore ayaa mursi iyo raggan waxaa lagu xukumay dil kadib markii lagu eedeeyey doorkii ay ku lahaayeen xabsi lagala baxay wakhtigii kacdoonkii laba kun kow iyo tobankii waa xabsi laga baxsaday aan idhahdee wakhtigii kacdoonka laba kun kow iyo tobankii mursi ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee si dimuqraadi ah loo doorto waddanka masar gudihiisa kadib kacdoonkii carabta ka dhacay iyo ka hor intii milatariga aysan xukunka xoog uga tuurin sanadkii iyadoo tan iyo markaasina uu xabsiga ku jiray haddaba nuur xasan nuur bukhaari ayaa waxa uu arrimahan kala sheekaystay wariyaha v o a ee masar xuseen saxnuuni waa mahadsan tahay nuur bukhaari dhab ahaantii maxkamadda racfaanka ayaa maanta soo saartay xukun ay ku burinayso xukun dil ah oo horey loogu riday maxamed mursi iyo xabsi daa-in lagu riday xubno ka tirsan ururka akhwaan muslimiinka ee dalkani qaraarka maxkamadda ayaa wax kama jiraan ka dhigaya xukunka hore lagu riday maxamed mursi sanadii labada kun iyo shan iyo tobanka oo ku saabsanaa qadiyadda inuu kuso kasoo baxsaday xabsi sanadii labada kun iyo kow iyo tobanka oo dalku uu maamulayay xilligaasi xusni mubaarak
dadku sidey u arkaan marka go-aanka ka soo baxay maxkamadda ee ku saabsan in xakunkii dilka iyo xabsi daa-inkii ay maxkamaddu ka riday madaxweynihii hore ee la afgambiyey maxamed mursi
dhab ahaantii ururka aqwaan muslimiinka dalkani oo isagu baraha bulshada soo dhigay sida u arko ayaa waxa uu yidhi go-aanada ay qaadanayaan garsoorka masaarida waa mid maaragtay ihaano iyo liidnaan u ah garsoorka guud ahaan dawladda wadankani islamarkaasina wax kama jiraan uu yahay dhammaan kiisaska iyo dacwadaha horey loogu soo ogay madaxweynihii hore ee dalka maxamed mursi waxa ayna leeyihiin xukunkaasi horey u dhacay iyo kan maanta dhacaya dhammaanba ma ahan mid ku salaysan sharciyada iyo waxa lagu yeero xeerarka u degsan ama u degsanaan jiray dalkani dhinaca dadweynaha waxay isku weedaarsanayaan baraha bulshada waxayna aada u soo dhaweynayaan qaarkood in xukunkaasi maxkamadda racfaanka ay rido halka qaarkoodna ay ku tilmaameen inuu yahay xukun yimid xilli dambe oo aan munaasib ahayn Eh, dhanka kale waxaa jirtay in masar ay ku xirnaayeen qaar ka mid ah madaxda ikhwaanul muslimiinka marka iyagoo kiiskooda xaguu ku dambeeyey
waa su-aal muhiim ah nuur bukhaari dhab ahaantii hogaamiyaasha ururka aqwaan muslimiinka sida hogaamiyahooda iyo xubno kale oo iyagu ka mid ah weli kiisaskoodii qaarkood racsaan baa laga qaadanaya wuu socdaa qaarkood dil toogasho ayaa lagu xukumay maxkamadda racfaankana wax xukun oo burin ah ma aysan kasoo saarin arrinkaasi sidoo kale dadka maanta xukunka lagu riday waxaa kamid ah shan iyo labaatan oo kamid ah hogaanka sare ee ururka aqwaan muslimiinka kaasoo ay ku sheegeen maaragtay in xabsi daa-inkii laga qaaday dhinaca kale xeeldheerayaasha falanqeeya dhinaca siyaasadda ayaa sheegaya in weli ay taagan yihiin dacwadihii loo haystay maxamed mursi sida dacwadii ka dhacday madaxtooyada horteeda ee dadka badan ay ku dhinteen iyo inuu ihaano u geystay waxa ay ugu yeereen garsoorka dalkani iyo inuu u basaasiyo dowladda qatar iyo hay-ado kale oo dibadda ah marka si kastoo ay ahaataba waxaa la leeyahay kiisaskii horey lagu haystay weli waa ay taagan yihiin hogaanka ururka aqwaan muslimiinka iyo madaxweynihii hore marka laga reebo qadiyadda maanta maxkamadda racsaanka ay burisay oo ku saabsanaa in mursi uu xabsi kasoo baxsaday iyo xubno ka tirsan ururkiisa sanadii labada kun iyo koob iyo tobanka xilligaas uu dalkani uu maamulayay xusni mubaarak
xuseen saxanuuni ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey waryahayga nuur bukhaari
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada doodii gaabneyd waxaa inoo soo diyaariyey falastiin axmed iimaan
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa dhibaatooyinka iyo faa'iidooyinka isticmaalka baraha bulshada dad badan ayaa aaminsan in dadka soomaalida ah qaabka ay u isticmaalaan baraha bulshada uu hareer marsan yahay qaabkii loogu talagalay in bulshooyinku ay uga faa'iidaystaan baraha xiriirka bulshada dadka qaarna waxa ay qabaan in dadka soomaalida intooda badan ay siyaabo wanaagsan uga faa'iidaystaan laakiin ay dhici karto inay jiraan dad si qalada u isticmaala waxaa ka qaybgalaya cabdinaasir ismaaciil soola oo ah qabiir dhinaca teknolojiyadda ah gaar ahaana baraha bulshada iyo samiir ducaale oo isaguna ka mida dadka sida ahadkaa ula socda baraha bulshada marka hore waa idin salaamay aan siiya cabdinaasir ismaaciil soola isticmaalka baraha bulshada gaar ahaan dadka soomaalida ah ma ka faa'iideysteen oo maaragtay noloshooda wax ma ka tartay mise dhibaatuu usoo kordhiyay waxaan rabaa inaan ku hormaro cabdinaasir ismaaciil aada iyo aada u mahadsan tahay falastiin horta faa'iida waa badan tahay waxaan dhihi karaa toddobaatan boqolkiiba ayaa faa'ida soddon laakiin soddonka dhibaatada ayaa ka qaylo dheer oo waxyaabaha aan ku aragno social mediaha nooc u ahaadaba kasii weyn saa awgeeda waxaan dhihi lahaa waa lunsanahay qofka markuu lumana waa in la helaa marka hadday noqotona haddaanba lumay maxaa laga soo helaan dhibaata imaanaysa marka saasaan aaminsanahay falastiin haye samiir ducaale
waa islaamantihiin social mediaha ma ma guud ahaan mise soomaali ahaan haddii guud ahaan laga eego soomaali ahaanaan eegayna haddii guud guud ahaan laga eego faaiidada dadka ku lakin marka soomaali noqota innaga waxaad moodaa bahashii inaynu sox baaqa si xun u isticmaalo social mediaha oo dee dhibaatooyin badan bay dadka waxay uku keentaa waxaa kamid a qofkiinu wixii uu uu si addiction ku sameeyo ula qabsado uu caadaysto ilaa maantun uu isticmaalo waqti badan ku lumiyo noloshiisi kale ku seego baas baa dhici karta waxaa dhici karta xitaa waxyaabaha inagu haysta dhibka waxa kamid ah dad soomaaliya qoys soomaaliya oo kale dadka qurbaha oo kale meel bay tegayaan ama dalxiis bay tegayaan oo kale sawir bay iska soo qaadeen waxaan waxaan joognaa maanta greegaan joognaa ama turkiga oo kale halkaas oo kale dad tuugaa la socda marka way arkayaan qofka inuu gurigiis ka maqan yahay waa loo soo doomaraya waa la sabsanaya markaas ma nunsanin qura xitaa nafaheena khatar ku jiro bahashi wa waxaad moodaa inaynu w- de wax kastoo nolosheena ka dhacaya dadka la wadaagayna haddii qofka meel qabto dadku la wadaagaya wax kastoo in qof dadku la wadaagaya marka anagu iyadoo aan la qabo inay faa'iidooyinna jiraan laakiin haddaynu soomaali noqon ahaan nahay waxaan u arkaa inaynu in aynu si khaldan u isticmaalno caafimaad darri keeni karta oo haddii maxay ahayd qofku ilaa maanta computer fadhiyo araggiisa waxay isu dhimayaan jirkiisa iyo maxay ahayd iyo iska caabinta cudurrada iyo wixii oo dhan ba hoos u dhacaya qofkii energy badan buu ku isticmaalaya waxaanu dul fadhiyo waxaa kaloo jirta maxay ahayd waxbaynu ku arkaynaa war baynu ku arkaynaa waagii hore waxaan xasuustaa dadkii waddanka la joogay dee dadkii aabayaasha imanka hooyadii hadda la wareysto b b c la dhegeysan jiray dee v o a dee meelahaas la dhegeysan jiray wararka hadda facebook wax kusoo qoraya dadku rumay moodeen waa lasii faafinaya Waa hebelaa mahadsantahay.
dhimatay fanaan hebel baa dhintay Ah.
wadaad hebel baa dhintay warkii aan la hubin oo wixii aanu lahayn la xaqiijin meeshuu ka yimi baa lasii faafinaya lasii sheergaraynaya marka waa mahadsanta haye aana cabdi naasir Een, in soomaalida aanu facebooka iyo guud ahaan baraha bulshada aanay faa'iido ugu jirin adiga ma ku raacsan tahay samiir inta badan waxaa la isu miisaamaa wax walba oo la sameeya boqolkiiba ma dhibaato badan yahay mise boqolkiiba ma faa'iido badan yahay anigu waxaan aaminsanahay weli faa'iidada inay ka mid tahay eh, adduunkiiu hadda noqday maaragtay xaafad ayuu noqday wixii hadda ka dhaca muqdisho wixii hadda ka dhaca hargeysa alaska new zealand hore ayaa laga ogaanaya hadduu ahaan lahaa qoys tacsi hadday ahaan lahayd dhalasho hadday ahaan lahayd wax walboo dhaca halkaas haddana waxaa lagu soo daray eh, meelaha qaarkood safetyga waxa la yidhaahdo oo xilliga ay wax dhacaan ul gariir ama shil ama waxay dhacaan yidhahda he- ha kaas loo sameeyo marka dad aan kala maqnayn labaatan laakiin sano laakiin soddon sano- masiibooyinkaas iyo dhibaatooyinkaas dadka adduunyada uga faa'iideysta inta badan laakiin dadka soomaalida samiir waxa uu leeyahay dhibaatooyin inay naftoodu ay kusoo gaarto oo ay ku dhibaatoodaan oo wax badan uga halaabaan maahane faa'iidada dadka soomaalida ay u isticmaalaan abayar
absolutely waa jirtaa waa runtii sababta ugu horeysa dhibaatada ugu weyn ee hadda aan ku arkay xilliyo aan baarayay social media waxaa ka mid ah luqadii soomaaliga luqadda soomaaliga waxyaabaha ugu muhiimsan ee soomaaliga ah ayaa hadda waxaad arkaysa qof wuxuu leeyahay gabar ayaa waxay tiri taag ayaan waxaan ku sameeyey hebel broog saaray laag ii saar ayaan dhahay ad waa iga diiday sheer samee ayaan idhi unlike ayuu iga dhigay wallahi big problem isoo snapchat garee marka bal eeg inta erey ee english ah ee meesha ku jirta ee ka luntay luqadii soomaaliga dhibaatada ugu weyn oo dhanka isgaarsiinta ama communicationka luqada ingiriiska lagu yidhahdo halka dhibaatada ugu weyn halkaas inaga soo gaarto tan kale waxaa dhacday hadda dad eh, tabcan magacooda ma doonin inaan ka sheegno radio dad maaragtay eh, rag iyo dumarba isugu jira oo ka sheekeynaya waxyaabo dhaqankii islaamka iyo dhaqankii wanaagsanaa ee soomaalida aanu ku jirin waxa keliya ay u dan leeyihin ay tahay in la barto ama ay helaan eh, dad daawado oo aada u fara badan marka dhibaatooyinka aad ay u badan yihiin qabaa'iladii waxaa lagu arkay dagaalada soomaaliya ka socda oo dad u durbaantumaya markaas taas ma la dhihi kara faa'iido maya waa khasaarooyinka ugu weyn laakiin isla waktiga lama dhihi kara falastiin waa boqolkiiba boqol soomaalidu khasaaro kan lama dhihi kara waxaan dhihi karaa faa'iidadu way taalla faa'iidada mar walba badan laakiin khasaaraha meesha kama dheera mar walbana waa yaalla Een, haye samiir ma ku muuqataa waxoogaa faa'iidaa inay ku jirto een, baraha bulshada fa- faa'iida way jirtaa oo hadday noqoto war isgaarsiinta ganacsiyada waxooda ku xayeysiista way jir- maxay ahayd een, way jirtaa Eh, hadday noqoto maxay ahayd een, wa- wararka oo haddii qofka waxa laga yaaba inaanu maanta raadiyo helin laakiin markuu rabo v o edo kale inuu soo booqdo face pagekooda facebooka laakiin waxaa inaga inaga dhiman isxakamayntii caruurteena baynu internetka kusii deynaynaa ilmihii yaraa isagoo isagoo sagaal jir ama toban jir facebook loo samaynayo oo loonaya bal adeerkaa waxaan kala hadal waxaynan dhibka hadda waxaa inaga hadda waxyaabaha inaga haysta ugu weyn waxaa ka mid ah weliba soomaalidana qurbaha joogta imise qof oo soomaaliya ayaa argagixisadu ay ka duubsatay facebook iyo instagram iyo snapchat iyo maxay ahayd meelaha laga duubsaday oo carruurteena inta wax loo soo qorqoro hadhow taqaas internetka looga soo hadlo suuriya iyo meelaha ardu sham iyo lala- meelaha laga soo hadlo hadhow taqaas qofkii ardayga ha- dhaqan joogto oo ma- ma qura suuriya tagta lagu leeyahay ama halkaa waxay ku biirtay isis iyo daacish bay ku biirtay Een, marka anugu waxaan dhibkayna haystaa wuxuu yahay internetka guud ahaan faa'iido wuu leeyahay laakiin waalidiintii anagii dadkii kale waxaa ka dhiman qaabkii loo isticmaali lahaa waxaa ka dhiman qaabkayn caruurteena wax ugu sheegi lahayn odhan lahayn saa u isticmaala waxaa ka dhiman xakamayntii baa ka dhiman aynu ka xakamayn lahaa waxyaabaha qaar oo qofkii hadda computer iyo internet ba lasii daayay uu galay facebook uu galay snapchat uu laakiin galay laakiin ma ahan oo keliya dhalin inta badan adduunka waxaa aad u isticmaala oo la sheegaa inay een, ku dhagaan ama ay waqti badan geliyaan dadka dhallinyarada ah laakiin soomaalida waxaa arkaysaa dad aan dhallinyaro ahayn oo marar badanna waqti ku lumiya barihii bulshada marka ma la dhihi karaa soomaalida iyagaa waxay tahay dad tiknolojiyadii iyo een, isgaarsiintii casriga ahayd aan siyaabo aan wanaagsanayn u isticmaalaya
Eh, dabcan ha hadda goobaha shaqada yurub oo kale badankeeda markaan noo goob laga shaqaynayo de facebook lagama gala de anigu hadda samarkii dhaweyto kale markii een, eh, waxaan hargeysaan tegey oo waxaad arkaysa qof xafiis fadhiya ama dahabshiil buu fadhiyaa ama wax fadhiya maxay telesom buu fadhiyaa facebook waxaan kaga jiraa oo dee shaqadii markaa taa lafteeda shaqadii bay isdhibaysa bul maxay ahayd eh, eh, qof eh, qofka effective ahaan usu- u shaqayn maayo si productive u shaqayn maayo dee wax soo saar ma yeelanayo qofkii way isdhimaysaa marka waxa muhiimadda waxay tuun in la helo xakamayn marka waxaan aad iyo aad u rajo weynahay bal maalin marka sharci adag iyo dowladeed timaado in xitaa sharci xakam taasaan qabaan aada umahadsantiin cabdinaasir ismaaciil soole iyo samiir ducaale Aywa. inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galayay samiir ducaale oo jooga dalka sweden iyo cabdinaasir ismaaciil soola oo jooga dalka britain tan iyo intaan dib dambe ugu kulmi doonana nabadgelyo
doodaasi gaaban waxaad ka dhagaysanayseen v o a falastiin axmed iimaan ayaana idinla socodsiinaysay dhegaystayaal markanna barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed cabdi sandheere ayaa la diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka kadib guushii donald trump waxaa in badan la isweydiinayaa inuu meel marin doono iyo in kale waxyaabihii uu ballan qaaday intii uu doorashada madaxtinimo ku jiray waxyaabaha ugu waaweyn ee madaxweynaha la doortay hore u ballan qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa horjoogsiga muslimiinta qaxootinimada maraykanka ku imanaya derbiga uu ka dhisaya xadka mexico maxkamadaynta hillary clinton iyo ka noqoshada barnaamijka daryeelka caafimaadka ee obamaker loo yaqaano haddaba markii la doortay kadib sidee ayuu u dhaqmay mr trump waa kan cabdikhayr soofa oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada columbus ee gobolka ohio maxamed walaa mahadsan tahay markii la doortay kadib eh, maalintii xigtayba eh, wuxuu sameeyey waxyaalo badan ayuu dib u gurasho ka sameeyey eh, sida eh, barnaamijka caymiska caafimaadka wuxuu yidhi qaybo badan baan haynayaa Eh, arrinka muslimka ku salaysan intii aanan la dooranba ayuu taasi dib u gurasho kaga sameeyey oo ka noqday oo yidhi maya eh, eh, markii la yidhi de qaanuun ahaan ma samayn karta sidaas ayuu yidhi waxaan ku samaynaynaa marka eh, baaris xaddhaaf ah Eh, wuxuu kale oo Eh, dadka eh, ma wuxuu yidhi waa wada dhoofinaya marka horeba dadka eh, sharciga haysan markii dambena wuxuu yidhi kuwa dambiilayaasha eh, ayaan keliyaan dhoofinaya taasoo haddeerba la sameeyo maxamedow oo dadku ma oga laakiin madaxweynahan eh, hadda jooga obama intii uu joogay eh, waxaaba lagu naanaysaaba madaxweynihii masaafurinta naanaysaasay u bixiyeen waayo waxa uu sameeyey afar jibaar in ka badan marka la babar dhigo madaxweynihii ka horreeyey eh, ayuu dhoofiyey dad badan oo muhaajiriin oo waddanka joogay dadkaasoo waxyaalo yar oo dembiye iyo galeen iyo wax lamid ah eh, loo cuskaday Waa gartay.
laakiin een, waxba badan ma ma een, ma kaga duwanaanayo waxaa hadda uu ballan qaaday waxaa hadda imikaba wax la sameeyo weeyaan waan gartay dibadbaxyo ayaa ka socda magaalooyin eh, ka mid ah maraykanka dadkani maxay ka cabanayaan eh, intee ileeg baa se dibadbaxyadani ay qoto dheer yihiin Eh, way baaxad weyn yihiin maxamedow meelo badan magaalooyin badan baa buuq badan ka jira Een, mudaharaadku xaqiiqdii waxba kama bedeli doono een, in ninkani uu noqonayo madaxweynaha xiga eh, bisha koowaad ee soo socota labaatankeeda ee sanadka cusub hase ahaatee waxa ay eh, doonayaan inay diraan fariin xasuusin ah in marka koowaad horta haba la doorto madaxweyne ha noqdo laakiin marka eh, madaxda kow loo tiriyo dadka codeeyey wuxuu ka hooseeyey dadku ma oga waxaana laga yaabaa dhegaystayaal badan oo een, eh, idaacadda dhegaysanaya inay la yaabaan oo yidhahaan sidee suurtagal ku tahay laakiin ku dhowaad toddoba boqol oo kun oo cod ayuu ka hooseeyey hillary clinton haddana madaxweyneu noqday Een, taasi siday ku dhacday mar kale aan ka sheekeyn doonaa laakiin eh, waxay xasuusinayaan in aanu u idmanayn waxyaalaha uu leeyahay waan ballan qaadayaae waan samaynayaae keeni kara kala qaybsanaanta ama in dadka xaquuqdooda asaasiga lagu xadgudbo iyadoo lagu salaynayo midab ama diin ama wax lamid ah taasoo sharcigu aan ogolayn iyo cawaaqib xumada ka iman doonta dad dhalinyaro ayna u badan yihiinoo waxay doonayaan inay cadaadis ku saaraan in aanu ku dhaqmin waxyaalihii uu ololaha doorashada ku galay ee ee ku kicinayay ama xamaasadda uu ugu abuurayay dadka isaga taageersan inta badan taasunbay ku salaysan tahay laakiin xaqiiqda ah inuu madaxweyne ninkani noqonayo mid wax ka bedelaysa maaha waan gartay hillary clinton sidee ula tacaashay waxyaabihii dhacayay guuldaradeeda kadib oo ay ku jiraan dibadbaxyadani inkastoo adduunka oo dhani dee ay ku noqotay laba filaan oo saadaashii la hayay iyo wixii la rajeynayay mar walba iyada lagu tashanayay anigan kula hadlaya baan ka mid ahaa haddana markii dee natiijadu soo baxday waxay u hambaliyeysay ninkan madaxweynaha cusub loo doortay isaguna aad buu uga mahad celiyey xaqiiqdii wuxuu yidhi shaqo wanaagsan bay waddanka usoo qabatay waana qof dee aada u karti badan marka qaab diblomaasiyadeed oo waxay u wada hadleen xurmo iyo qadarin leh intii ka dambeysana kamaba aanay hadlinba waayo xisbiga dimuqraadigu inuu dib isu aruuriyo oo bal ay ka tashadaan weli wakti umaana helin dabcan waxay dooran doonaan qof madax u noqda xisbiga maxamed waxaana la rajeynayaa nin muslim ah oo madow si ay fariin xoog le u diraan inay u doortaan ninka u noqonaya xisbiga madaxda taasayna aada ugu badan tahay waan gartay waxaa jiray in donald trump eh, ololihiisa ka hor uu saad soo xustayba muslimiinta iyo dadka laatiinaha iyo soomaalida gaar ahaan uu waxyaabo cabsi geliya uu ku yidhi dadku inay cabsadaan ma tahay marka maya ma aha maxamedow ma aha wax cabsi la yidhaahaba yaraatee ma jirto dabcan dee inta doorashada socotay waxyaalo badan oo dadku ay dee la yaabeen oo ama lagu macnayn karo inay tahay midabta koor ama diinta koor oo dee dadku yaraatani waaba dee mid qayaxanba wuu ku hadlayo taasi waa run haddana xaqiiqdu waxay tahay waddankani marka la eego dee hadallada iyo oraahda laga yidhaahdo ololaha doorashada iyo marka loo yimaado xukun iyo in maxaa la yihahdaa nidaam iyo shuruuc waxaa jira waddankani wuxuu leeyahay dastuur soo jiray laba boqol iyo afartan sanadood muddo ka badan qofna ma ku takrafali karo qaanuunka qofna kama sarreeyo sharciga siduu doonana ma yeeli karo marka ninkan waxba badan kama bedeli doono wixii waddanka uu kusoo shaqaynayay muddada dheer obama ood ogeyd in aada loogu hanweynaa oo dee dadku ay u sacbin waxba badan kama bedelin haddii aan tusaale kugu soo qaado barnaamijkan caymiska ee hadda xisbiga jamhuurigu ay aada uga qaylinayaan oo ka buuqayaan ee loogu magacdaray obamacare inuu sharci noqdo waxaa sahlay guddoomiyaha maxkamadda sare ninka la yihahdo john roberts kaasina waxaa magacaabay madaxweynihii hore xisbiga jamhuuriga ninka la ohan jiray bush markii uu magacaabay xisbiga dimuqraadigu iyaguna sidaas uga buuqayeen waxay lahayd ninkan la magacaabay waa nin xag jira laakiin markii uu yimid maxkamadda waxay noqday inuu dee sharciga u hogaansamo oo uu badbaadiyeyba qaanuunkan cusub marka waxaana wax siyaasad ku salaysan ma aha wax haba yaraatee saameyn dadku ku keeni karaa dadka waa muwaadiniin waddanka sharci ku leh xitaa deganaansho dhalasho iska badaayo haddaad ku leedahay idina kuguma xadgudbi karto qofkii qof ku xadgudba xabsi buu gelayaa laakiin waxaa jira xoogaa walaac ah oo de dadkii dadku waa shacbiga la dhiirigeliyey inay xoogaa cunsuriyada iyo meelo la yimaa cadaadisa u yimaado ama waxyaalaha fursadaha oo dadku heli jireen iyo cabsi noocaas way iska jirtaa laakiin wax ma aha practical ah oo ama ama dhab noqonaya ma maaha haba yaraatee maaha dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalay isbeddelkii ku yimid ballanqaadida madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ka hor doorashadiisii iyo kadib intaynu barnaamijkan oo kale ah markaale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu umahadsan yahay maxamed cabdi sandheere ayaa barnaamijkaasi umuuraha maraykanka inala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a idaacaddeenii ayuu barnaamijkaasi u dambeeyey oo halkan caawa si wada jirna idinkala socodsiinayeen jaamac buulle jaamac iyo jamaal axmed cismaan tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya dhammaantu isku duban waxaan kaga tegaynaa ismuqal dambe oo xiise leh nabadgelyo